1900 UTC on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subaxnimo isniina bisha maarso waa siddeed toban sanadka labada kun afar labaatanka idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaan xasan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynihii ruushka valadimir putin oo ku horreeya doorashadii dalkaasi ka socotay muddada saddexda maalmooda
doorashada hadda dib loo doortay putin ma malaynayo in ay dagaalka ukraine wax ku soo kordhin doonto ama ay wax ka bedeli doonto dariiqa uu ruushku hayo sababtoo ah waa dhinace khasaaruhu waa badan yahay waxaa kaloo aad maqli doontaan griiga oo dhibaato ay ka haysato qulqulka muhaajiriinta bariga dhexe iyadoo dagaal uu ka socdo marinka khaza qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo ruushka ayaa ku dhawaaqay madaxweyne valadimir putin uu helay boqolkiiba codadkii la dhiibtay tirinta codadkii ugu horreeyey ee doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay dalkaasi ka dhacday doorashadan ayaa loo arkay dholatus aan codbixiyaasha fursad u siinin inay doortaan cid si dhib yar ama si dhab ah ula baratintay putin putin ayaa dalkaasi gacanta adag ku hayay islamarkaana curyaamiyey ama caburiyey mucaaradka iyo kuwa naqdiya siyaasaddiisa muddo afar labaatan sannadooda doorashada saddexda maalmood ah ee bilaabatay jimcihii ayaa kordhisay xukunka putin oo ugu dartay muddo lix sannadooda oo kale waxaa doorashadan ay timid iyadoo aysan jirin cid ruushka kudhiiratan ama ku dhiiran karta inay dhaleecayso putin ama ay ka hadasho dagaalka uu ku hayo ukraine ninkii ugu weynaa ee mucaaradka ku ahaa putin alexey navalni ayaa ku dhintay xabsiga dalkaasi ku yaala bishii lasoo dhaafay dadka dhaleeciyana waxay isugu jiraan qaar xabsiyada ku jira iyo dibadjoog qaar ah oo dalkaasi ka cararay diyaarad kira ah oo siday daraasiin muwaadiniin maraykan ah oo ka soo cararay rabshadaha kooxaha burcadda ah ay ka wadaan heyti ayaa ku degtay magaalada miyaami ee gobolka florida ee dalkan maraykanka saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in in ka badan soddon muwaadin maraykan ah ay saaraayeen diyaaraddaasi ay dowladdu u kiraysay ee xaddii shalay tagtay miyaami diyaaraddaasi ayaa ka degtay garoonka caalamiga ah ee miyaami kadib markii safaaradda maraykanka ee heyti ay horaantii bishan ku boorisay muwaadiniinta maraykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan dalkaasi ay fowdada iyo rabshadaha xun ka aalusan yihiin gegida diyuuradaha ee heyti ee port o prince ayaa weli xiran kadib weeraro ay kooxaha burcadda ku qaadeen wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay sabtidii inay ku dhawaaqday inay bixin doonto qarashaadka dulimaadyo xadidan oo loogu talagalay muwaadiniinta maraykanka ee ka imanaya magaalada yar ee ay rabshadihii ugu dambeeyey ka taagnaayeen dalkaasi heyti ee waqooyiga ku taala ee la yidhaahdo cape hatian bisha abril ee sanadkan ayaa waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dagaalka ka socda dalka suudaan kaasi oo ka dhashay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeya laba jenaraal oo iska soo horjeeda hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalku uu cawaaqib xun ku yeelanayo dad ku dhow afartan iyo sagaal milyan oo qof in ka badan kalabar dadkaasina ay u baahan yihiin gargaar bani'aadnimo oo nafbadbaadin ah tan iyo markii uu dagaalka bilowday suudaan shan iyo tobankii bishii abriil ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii tobannaan kun oo qof ayaa la dilay laguna dhaawacay malaayiinna si qasaba ayaa guryahooda looga eryay siddeed iyo toban milyan oo qof oo ay hayso gaajo daran ayaa shan milyan oo ka mid a waxa ay qarka u saaran yihiin macluul sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee w f b doctor richard brennan oo ah agaasimaha xaaladda deg dega ah ee xafiiska gobolka ee ururka caafimaadka adduunka ee mediteraneanka ayaa sheegay in caalamku uusan ku baraarugsanayn baaxadda masiibada bani aadnimo ee ka jirta suudaan brennan oo dhowaan uun qabtay xilkan safarkiisii ugu horreeyeyna asbuucii hore ku tegay suudaan ayaa xusay inuu dhowr jeer booqday suudaan shan iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay laakiin markan uu soo arkay xaalad aad u ba'an iyo burbur baaxad leh oo ka duwan wixii uu arki jiray halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilowna eh dowladda ruushka ayaa axaddii shalay ku dhawaaqday in madaxweyne valadimir putin uu helay siddeetan iyo siddeed boqolkiiba codadkii ay dadku dhiibteen doorashada madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday codbixiyaasha ayaan fursad u helin inay doortaan cid la baratamaysay putin oo dalkaasi gacan adag ku hayay muddo afar iyo labaatan sannadooda doorashadan oo saddex maalmood socotay ayaa soo bilaabatay jimcihii waxaana ay ka dhigan tahay in putin uu sii ballaarsaday xukunkiisa muddo lix sannadooda oo kale taasoo dhammaadka muddo xileedkiisa ka dhigaysa soddon sannadood warbixin gaar ah oo aanu arrintan ku eegayno waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska nooga soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ka hor doorashada qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha ruushka waxay sheegeen inuu madaxweyne putin ku soo baxayo doorashadan dhinaca kale putin oo hore uu ahaan jiray konleyl ka tirsan ciidamada sirdoonka ee ruushka ee k j b oo markii ugu horeysay awoodda ku biiray sanadkii kii waxay natiijadan doorashadu uga dhigan tahay in hogaamiyaasha galbeedku sannado kale oo badan ay la macaamilaan moscow haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadba natiijada doorashada ayay macnaheedu tahay inuu madaxweyne putin oo koob iyo toddobaatan jir ah uu ku guulaystay isagaoo ka horeeya murashaxii la tartamayay joseph stalin waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa dalkaasi ruushka in ka badan laba boqol oo sannadood waxa uu ku guulaystay codkii boqolkiiba toddobiyo siddeetan dhibic sideed waana natiijadii ugu badnayd taariikhda ruushka ee xilligii sofiyeetka kadib murashaxii xisbiga hanti wadaagga ayaa ku xigay halka kaalinta saddexaadna uu galay murashax la yidhaahdo valadislav dafankof afhayeenka arrimaha ammaanka ee aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inaanay doorashadani ahayn mid cadaalad ah maadaama putin xirxidhay siyaasiyiintii kasoo horjeeday si aanay ula tartamin doorashadan uu ku guulaystay madaxweyne putin ayaa imanaysa laba sannadood kadib markii uu duulaanka ku qaaday ukraine iska horimaadkii ugu weynaa yurub tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka madaxweyne putin wax ma ka bedeli doonaa dagaalka ukraine su-aashaasi ayaa weydiiyey axmed abdidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil ee dalka britain waa mahadsan tahay cabdixafiid runtii doorashada hadda dib loo doortay putin ma malaynayo in ay dagaalka ukraine wax ku soo kordhin doonto ama ay wax ka bedeli doonto dariiqa uu ruushku hayo sababtoo ah waa dhinace khasaaruhu waa badan yahay dagaalkaas oo wax weyn laga bedelaana ma aha wax dadka ruushka ah ka qiibsamaya oo uu maanta putin la hortegi kara ma aha waa dhinac dhinaca kale waxaa socota runtii waddamada reer yurubna ay hadal hayaan iyo maraykanku maalmahanba in ay rabaan inay ku dhiiradaan inay ciidan lugeeyaan ukraine waana sida keliya ee ukraine lagu difaaci kara ayay leeyihiin sababtoo ah waxaa muuqata in jab weyn gaaray ciidamadii ukraine waxaa muuqata in aysan ciidamadii diyaar u ahayn ama moral u haynin dagaalkan dabada dheeraada ee muddada labada sano ah socda taas waxay keenaysaa in laba mid la noqdo in dagaal weyne la galo labada dhinac ah waa mid iyo in wadaxaajoodka miiska layskula tago oo putin uusan marnaba diidanayn in la wadaxaajoodo arrintana miiska siyaasadda lagu dhammaystiro dhinaca kale maxay uga dhigan tahay hogaamka waddamada galbeedka inay ku khasban yihiin inay la macaamilaan madaxweyne putin haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadba waa kan mar kale injineer axmed abtidoon cabdixafiid waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah runtii cunaqabataynaha kala duwanaa ee waddanka ruushka la saaray ayaaba sababteedu ahayd in putin kacdoon gudaha ah ay kaga timaado sidaasna saxada siyaasadda looga saaro taasoo suurtogeli weysay maantana la arko in aan putin
sidaas meeshaas nin looga takhallusi kara uusan ahayn waxaa lagu qasban yahay marka hadday noqoto dagaal iyo hadday noqotaba nabad in uu yahay putin shaksiga lala xisaabtamayo talada ruushkuna ay ka go'do inkasta oo dib u doorashada putin aanay shaki ku jirin marka la eego awoodda uu ku leeyahay ruushka oo aanay jirin cid la tartantay oo la aaminsan yahay inay si saxa uga qayb galeen haddana sarkaalkan hore ee sirdoonka k j b da ka tirsanaa waxa uu doonayay inuu muujiyo inuu taageero weyn ka haysto ruushka dadka u soo baxay guud ahaan doorashada dalka ayaana dhammaa boqolkiiba afar iyo toddobaatan dhibic laba iyo labaatan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
dalka griiga ayaa wajahaya qulqul xooggan oo muhaajiriin sharci darro ah iyadoo dagaal uu ka socdo magaalada khaza ee bariga dhexe ra-iisul wasaaraha dalkaasi kriyakos mitsotakis iyo saraakiil sarsare oo midooda yurub ka tirsan ayaa tegay dalka masar si ay u saxiixaan lacag gaaraysa siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah oo ay ku taageerayaan midooda yurub masar si ay ula tacaasho muhaajiriinta anti karasafa ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada athenes ee caasimadda griiga sahre ciidan nuur ayaa inoo soo jeedinaysa qulqulka muhaajiriinta sida sharci darrada ah u gelaya ayaa kor u sii kacay dalka griiga waxaana la sheegay in tiradu ay aada u sii kordhayso marba marka ka dambeeya iyadoo in ka badan boqolkiiba afar boqol ay bishii lasoo dhaafay oo keliya dalkaasi galeen tirada dadka magangeliya doonka ah ayaa sii badatay tan iyo markii uu bilowday dagaalka haatan ka socda magaalada ghaza oo ay falastiiniyiin badani ka qaxayaan dhulkooda sidoo kalena ay masaare aada u tiro badani sii dhex raacayaan wasiirka socdaalka iyo arrimaha magangeliya doonka ee dalka griiga ayaa yidhi
shaki kuma jiro in dalka masar ay soo gaadhay dhibaatada ugu weyn ee xaaladda ka taagan khaza taas oo saameyn weyn ku yeelatay xaaladda dhaqaale ee dalka dhibaatada ka taagan khaza iyo qulqulka falastiiniyiinta ayaase xaaladda uga sii daray taasoo keentay in masaarida si aad u weyn uga baxaan dalkoodii tan iyo bilowgii sanadkan jasiiradaha koonfureed ee dalka griiga waxaa si weyn u saameeyey qulqulka maalinlaha ah ee muhaajiriinta kuwaasi oo ah masaari soo gelaya xeebaha dalkaasi griiga iyagoo magangelyo u raadsanaya dalalka ku yaala galbeedka iyagoo sii maraya dalka liibiya ra-iisul wasaaraha dalka griiga iyo madaxweynaha komishanka midooda yurub ayaa madaxda dalka masar kula kulmaya magaalada qaahira si ay u hirgeliyaan xidhmo lacageed oo gaadhaysa in ka badan siddeed bilyan oo dollar oo lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka masar si looga caawiyo joojinta qulqulka socdaalka sharci darrada ah griiga ayaa noqday albaabay muhaajiriinta magangeliyo doonka ahi ka galaan wadamada midooda yurub iyaga oo badankoodu ka yimaado wadamada ku yaala bariga dhexe africa asia iyo weliba dalal kale tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii markii ku dhowaad hal milyan oo qof ay isa soo tubeen jasiiradaha dalka griiga kuwaasi oo uu ku sababay xaalad bini aadamtinimo oo aan hore loo arag kumanaan qof ayaana markaasi ku dhintay badda toddobaadkii hore afar ka mida ilaalada xeebaha gariiga ayaa lagu qabtay iyagoo garaacaya qof soo galooti ah oo ay jirdil xoogan u geysteen sida ay sheegeen dad muhaajiriin goobjoog ahaa baadhitaan deg deg ah ayaana socda
mahadsanid saare cila nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee australia benny wong ayaa sheegay jimcihii in dowladiisu ay dib u bilaabayso lacagtii ay ku bixin jirtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo anra hay-addan ayaa sirdoonka israel ay ku eedeeyeen in xubno ka tirsan ay ku lug lahaayeen weerarkii ay xamaas ku qaaday israel toddobadii bishii oktoobar australia ayaa ka mid ahay dalal reer galbeed ah oo kaalmadii ay siin jireen hay-addaasi joojiyey waxaa kaloo lagu dhaleeceeyey inay falastiiniyiin u diideen fiisayaal ama ay kala noqdeen fiisayaal ay siiyeen gaar ahaan dadka cararayay magaalada khaza xisbiga greenis bari ayaa sheegay in tallaabada australia ay ahayd mid bani'aadnimada ka baxsan phil merser ayaa warbixintan ka soo diray magaalada sydney ibraahim xasan garabey daandurey ayaa inoo soo jeedinaya iyadoo wariyaasha kula hadlaysay magaalada cambera ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee australia benny wong waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in hay-adda anra aysan ahayn hay-ad argagixiso islamarkaasina hay-addani ay lafdhabar u ahayd gargaarka qaramada midoobay ee falastiiniyiinta ee khaza ee macluusha qarka u saaran horaantii bishan ayaa dalka kanada iyo midowda yurub waxa ay ku dhawaaqeen in sidoo kaleeto yar ay dib u ambaqaadayaan kharashaadka ay siin jireen hay-addaasi hase ahaatee dowladda maraykanka oo aatan lacagta ugu badan siisay hay-adda ayaa sii wada hakadkii ay gelisay kharashaadkii ay ugu deeqi jirtay hay-adda anra wong ayaa u sheegtay wariyaasha inay ku qanacday baaris lagu sameeyey hay-adda kadib eedihii loo soo jeediyey The nature of these allegations warranted an immediate and appropriate response.
waxay tiri miisaanka iyo dabeecadda eedahan ayaa u baahnaa jawaab deg deg ah oo aan ka bixinno laakiin talada ugu wanaagsan ee aan hadda ka helayno hay-adda arrintan ku lugta leh iyo sharci yaqaanada dowladda australia ayaa ah in hay-adda anra aysan ahayn hay-ad argagixiso islamarkaasna lacagta canshuur bixiyayaasha reer australia aysan gacan qaldan ku dhacaynin ambaqaadka dalka australia ee gargaarkii hay-addani uu sii jiray ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli australia lagu dhaleecaynayo in ay la noqotay dalkugallo ay siisay dad falastiiniyiina oo ka soo cararay colaadda khaza macluumaad laga helay wasaaradda arrimaha gudaha ee australia ayaa waxa ay sheegayaan in australia ay dalkugallo kumeel gaar ah siisay laba kun laba boqol toddobaatan iyo saddex falastiiniyiina oo dad eheladooda ahi ay australia joogaan intii u dhexaysay toddobadii oktoobar iyo lixdii february isla xilligaana waxaa dalkugallada kuwaasi la midka ahi la siiyey dad ka badan laba kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiina dad ku ololeeya arrimaha qaxootiga iyo soo guruutida ayaa sheegay in qaar ka mida falastiiniyiinta fiisayaasha la siiyey lagala noqday iyadoo dowladda ay u cuskatay arrimo gaar ah waxaa kale oo dowladdu ay ka gaabsatay inay sheegto tirada dadka ay dalkugallada kala noqotay dowladda australia ayaa waxay daafacday go-aanadeeda iyadoo sheegtay in diidmada dalkugallada lagu sareeyey arrimo la xiriira ammaanka afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee australia oo la yidhaahdo claire o'neil ayaa waxay sheegtay in dowladda ay xaq u leedahay bixinta diidmada iyo la noqoshada dalkugallada marka ay duruufuhu isbedelaan laakiin adam bennett hogaamiyaha xisbiga greens party ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta a b c ee dalka australia in dadka soo codsaday dalkugallada gaar ahaan falastiiniyiinta loola dhaqmay si aan xaq ahayn What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how long the Labor backed invasion of Gaza will last.
waxa uu yidhi And accordingly, xisbiga they're refusing leberka entry ee into the country.
talada haya waxa uu noo sheegayaa in dadka dalkugallada lagala noqday sababtoo ah in aanay hubin inta uu socon doono duulaanka ay taageersan yihiin ee israa'iil ay ku hayso khaza sidaasi ayna dadkaasi ay ugu diidayaan in ay dalkani soo galaan waxaase waa bani aadminimo ka bax iyo arxan darro dowladda israa'iil ayaa waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib weerarkii xamaas ay ku qaaday bishii oktoobar ee sanadkii tegey xukuumadda kambera ayaa waxay u ololeysaa xalka helista laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ah oo ku wada nool si nabada lehna xuduud caalamku uu aqoonsan yahay
mahadsanid ibraahim xasan garabey daanduray oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay haatana dalka kenya bilowgii toddobaadkii tegey ayaa golaha wasiirada ee kenya waxay taageereen dadaal xooggan oo dowladdu ay ku doonayso in lagula dagaalamo isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha oo dhibaato ba-an ku haya dhallinyarada kenya tallaabooyinkan oo ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa waxaa ku jira qorshe ay dowladdu kenya kala noqonayso laysanada ama sharciyada xarumo ama meherado iibiya maandooriyaasha macmalka ah ama suuq madow ku soo geliya dalka kenya warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo dirtay waryahayaga intisaar saalax xuseen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka kenya rofesor kiduri kindika ayaa sheegay soo saaridda ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan inuu khatar ku yahay amniga guud ee qaranka wasiir kindiki ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ka go-an tahay inay ciribtiri doonto dhibaatooyinka maandooriyaha wuxuu sidoo kale tilmaamay dadaalada dowladda ay ku dooneyso inay ku ciribtirto maandooriyaha inay qeyb ka tahay badbaadinta nolosha iyo mustaqbalka jiilka soo koraya arrintani ayaa wasiir kindiki waxa uu sheegay xilli uu kulan la qaadanayay saraakiisha ammaanka iyo maamulada sirdoonka waxuuna ku amray ciidamada inay si weyn ay ula dagaalamaan soo saaridda iibinta iyo isticmaalka maandooriyaha haddaba doctor cabdisalaan aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada islamarkaana ah bare ayaa waxa uu tilmaamayaa la dagaalanka maandooriyaha dalka kenya inuu soo bilowday xilli hore islamarkaana dowladdu ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo xakameyn lahaa maandooriyaha si loo badbaadiyo mustaqbalka jiilka soo koraya madaxweynaha kibaki ka inuu ku qaaday la dagaal ka dhana daroogada markaas oo ay ku geeriyoodeen gobolka central kenya soddon ruux markaay isticmaaleen daroogada aan sharciyeysaneyn kadib waxaa la sameeyey hay-ad u gaar ah la dagaalanka ee daroogada loo yaqaano kada iyadoo dadaallo fara badan ay bixisay kadib twenty thirteenka waktigii madaxweynaha uhuru waxaa la sharciyeeyey waxaa loo yaqaano second generation kamriyaasha kamriga oo second generation loo yaqaano ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan maka from that time waktigaas laga soo bilaabo daroogadii marka aad ay u faaftay dhibaatooyin fara badanna waxay ku haysaa kenya ahaan kenyadan guud ahaan gaar ahaan gobolka centralka iyo iyo iyo gobolka xeebta haddaan kusoo laabto su-aasha ahaa say u saameysay dadka soomaalida saan ognahay soomaalidu daroogooyinka qeybyaal badan ay ka isticmaalaan haba u badnaadaan daroogada qaadka oo run ahaantii dhibaatooyin fara badan ku hayso oona xataa gaartay goobaha waxbarashada inay dadku ay ku isticmaalaan hadday noqoto macalimiinta hadday noqoto ardayda taasoo keentay in ardaydu ay perform yani ay imtixaanaadka ku baasi waayaan hore u socon waayaan dad fara badanna waxay ka sheegtaan caruurtooda inay inay inay ka halaaween daroogo darteedii taas ayaa keentay marka in dagaal aada looga bilaao laakiin markaad fiiriso dagaalkan hadda socdo oo ka dhanka daroogada leaderska ama ama hogaamiyaasha soomaalidu si fiican ugama muuqdaan mana ka hadlaan mana u jeedno in hata gobolkeen waqooyi bari dhibka uu ku hay daroogada looga hadlo dhanka kale doctor cabdisalaan aadan ayaa waxa uu tilmaamayaa marka laga soo tago dadaalka ay wado dowladda dalka kenya in loo baahan yahay in culamaa u diinka waxgaradka iyo sidoo kale dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee soomaalida inay ku baraarugaan khatarta uu leeyahay maandooriyaha islamarkaana ay wacyigelin ballaaran ay u sameeyaan bulshada soomaalida ee wadanka ku nool
ku saabsan kaalinta dadka siyaasiyiinta iyo culimmada iyo guud ahaan communitiga waxaa weye kow horta in ay wacyiga abuuraan oo ay ka hadlaan arrintaas maadaama kenya dhan looga hadlayo annakana kenyadan kale aysan ka harin oo ka hadlaan iyakana sheegtaan dhibaatooyinka uu ku hayo oo mediaga ay ka hadlaan articles ay ka qoraan xataa yani baarlamaanka dood laga keeno baarlamaanaadka maxaligana laga doodo communitiga guud ahaan looga hadlo masaajidaha looga hadlo meel walbana looga hadlo lianno dadka dhibaatada soo gaarayso waa communitiga oo northern kenya ku dhaqan oo iyo guud ahaan xoolo dhaqatada taasoo keenayso in dadkaas ay markay isticmaalaan qaadkan ay dhumi doonaan caruurtoodana ka dhumi doonaan xataa waxaa la sheegay dad qaar inay lacagta ay ku bixiyaan qaadka caruurtood ku bixinaynin biilka ay baxsanaynin taasi marka waxay sheegaysaa in dadka leaderska iyo culimmada iyo civil society-ga la istaago la hadlo dood adag laga keeno intisaar saale xuseen v o a nairobi
halkaad dulinaga dhegeysanaysaana wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington haatana somalilan dab xoogan ayaa habeenimadii xalay ka dhacay ama ka kacay ban ku yaala degaano hoostaga degmada nasiye ee gobolka togdheer xilli dambe oo xalay ah waxaa lagu guulaystay in la damiyo dabkaasi daahir xaaji xasan oo ah guddoomiyaha degmada nasiye oo ka tirsan gobolka togdheer ayaa qadka taleefonka ugu waramay wariyaha v o eda ee hargeysa xamse cali jeesto wuxuuna weydiiyey khasaaraha ka dhashay dabkaasi waxa ay ku taalla kashay waxay ku dhowdahay libaaxle meel u jirta degmada nasiye sagaal kilomitir oo degmada ka mid ah oo xagga koonfureed ah ama wadada dheer loo yaqaano ay ayay ka dhacay shilku waxaana ku taallaa waxaana ka mid tahay degmada nasiye oo ka mid a gobolka togdheer
khasaare intee lag buu geystay dabkan aan caawa ka dhacay deegaankaas ee togdheer ku yaala wallahi khasaare dee meel shan ilaa lix kilomitir oo gubatay waa la dareemi karaa khasaaraha weyn ee gaadhay daaqsin baa u badan xoole waa la sheegayaa guryo waa la sheegayaa ilaa hadda intaan ka warqabno weli maanaan tira koobin laakiin khasaare weyn baa ka dhacay
maxaa sababayba xogta hore aynu hordhaca helaynaa maadaama xilli hore ay tahay mase dabkii ma sii socdaa mise waa lagu guulaystay in la baktiyo alxamdulilah dabkii sideedii habeenimo ayaa loo guulaystay waktigu bilaabna waxay ahayd afuradii in yar ka hor ugu yaraan laba saacadood iyo iyo waxbuu socday alxamdulilah waa ilaahay waa nagu guuleeyey gurmad badan baa degmadu bixisay iyo dadka hareeraha ka xiga ilaahayna waa nala qabtay dabkii waa la baktiyey
maxaa sababay dabkan iyo gubashada intaa leegee dhacday dhowrka saacadood uu deegaanku gubanayay wallahi xooga waxaan u saarnay markii hore si aan dabka u baktiin lahayn ayaan saarnay laakiin waan insha allahu tacaala waan ku daba jirnaa waanu baaraynaa waxaan haddii la sababay haddii dab ilahay ku yimaad dee waa waa waa wax dab ilahay ku yimaad musiibadu way dhacdaa haddii kalena wixii sababay waanu baaraynaa kulle laan duqleba ayaa ayaa ayaa ku hawlan arrintaa waana markii labaad ee dab noocaasi ka dhaco saddex bilood gudahood eriyada guddoomiye markaa miyaan la odhan karin dabkanu hadduu soo noqnoqonayo sabab baa jirta marka dabkaa hore ee dhowr bilood ka hor dhacay wixii sababay ma ogaateen wallahi wixii sababay oo mas-uuliya caynkaasa weli ma maanan ma maanaan ma maanan maanan helin aduu tuhun iyo dareen mooyaan laakiin tan xoog baan isaga saarana insha alla mar hadday soo noqoto mar labaad soo laabatay ciidan ciidamada amniga ayaa ayaa iyo iyo annagu waan ku waan ku hawlanay arrintaa kaasi waxa uu ahaa daahir xaaji xasan oo ah guddoomiyaha degmada nasiye oo ka tirsan gobolka togdheer waxa uu u waramayey wariyaha v o eda xamse cali jeesto
inaan booqdan rabo odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi qasiidadaasi yaa rasuulalaahi dhawaamaanka ah ayaana kusoo gabagabayn idaacaddeenna oo nagu soo gaarsiinaya codkiisa cumar aadan iyo kooxdiisii la jibinaysay idaacaddeenna aroorniman intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa dhanka farsamada gacan hagarlaan idiga siiyey nuur xasan nuur intaan hawada ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo